wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaado ah bisha juunna waa saddex iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashe ibraahim aadan qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah dowladda sacuudi arabiya oo ku dhawaaqday in sannadkan la joojiyey dadkii xajka uga iman jiray waddanka dibaddiisa wixii maanta ka horreeyey waxaan haysanay akhbaar ah in xajkii uu jiri doono la xajin doono si maaragtay siyaalo kala duwan baan u helayna informationka laakiin maantay dowladda sacuudiga waxay ku dhawaaqday in xajkii aan laga soo xajinayn dibadda ee laga xajinayo gudaha sacuudiga gudihiisa bas waxaa kale oad maqli doontaan bandowga coronavirus iyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka kenya oo dhaliyey korarka rabshadaha ka dhanka ah haweenka xukuumadda dalka yemen iyo golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta dalkaasi oo gaaray heshiis xabad joojin ah iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
war-saxaafadda isniintii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ee dowladda jabuuti kaasoo ku saabsan shirkii toddobaadkii hore caasimada dalkaasi ku dhex maray soomaaliya iyo somalilan ayaa lagu sheegay in guddi isku dhafa oo heer wasiira kaasoo afar iyo toban xubnood ka kooban uu sii wadi doono wadahadallada labada dhinac u dhexeeya war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay kala hogaamin doonaan wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud wadahadalladii labada dhinac dhex maray shan iyo todobankii ilaa iyo toddobiyo tobankii bishan juun kuwaasoo ay garhwadeen ka ahaayeen dowladaha jabuuti iyo maraykanka iyo ururka midooda yurub ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in labada dhinac ay isku raaceen hanaan lagu sii wado wadaxaajoodka iyagoo taageero ka helaya dhexdhexaadiyayaasha iyo fududeeyayaasha dhinaca kaalmada biniaadanimada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in labada dhinac ay isku raaceen inaan la siyaasadaynin iyagoo sidoo kale isku raacay in la sameeyo guddi hoosaad si gaara u eegaya arrinta isla maamulka hawada somalilan war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la sameeyey guddi hoosaad saddexaad oo isna ka shaqeeya arrimaha amniga saddexdaas guddi hoosaad oo dhammaantood ku kulmi doono jabuuti laba toddobaad kadib xilligii uu shirkiku dhammaaday kadib war-saxaafadeedka ay sidoo kale lagu sheegay in muddo shan iyo afartan maalmood gudahooda ay kulmi doonaan guddi isku dhafa oo heer wasiira oo labada dhinac ka kala socda kuwaasoo dib u eegi doona warbixinadii guddihoosadyadu ay diyaariyeen iyo horumarka wadahadallada laga sameeyey ugu dambaynna sida war-saxaafadeedka lagu sheegay labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqi doona si wadidda wadahadalka iyadoo lagu shaqaynayo xilli go'an si loo gaadho isfaham guud iyo sida kama dambaysta uu noqonayo xidhiirka soomaaliya iyo somalilan dhinaca wararka caafimaadkana hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay kusii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra xilli ay xaaladdu tahay mid welwel leh marka laga hadlayo dalalka latiin america gaar ahaan dalka baraasiil hay-adda ayaa sheegtay in tiro ka badan boqol saddex iyo siddeetan kun oo xaaladooda cusub axdii la diiwaangeliyey taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa iyo markii xanuunka uu dilaacay bishii disembar ee sannadkii hore xaaladaha xanuunka ee dunida oo dhan ayaa isniintii shalay dhaaftay sagaal milyan oo qof iyadoo dalalka maraykanka shiinaha iyo kuwa kale sida daran uu saameeyey ay soo werinayaan xaalado cusub sida wakaaladda wararkii royters ay qortay
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer ayuu ahaa oo inala socodsiinayey warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqday in sanadkan la joojiyey dadkii xajka uga imaan jiray waddanka dabaddiisa waxaana dowladdu ay ogolaatay in ay xajiyaan tiro kooban oo ah dadka degan gudaha dalka sacuudi arabiya tallaabadan ayaa waxa ay saameynaysaa malaayiin muslimiin ah oo sanadkan in ay xajiyaan horay usii qorshaystay cabdulaahi xaaji warsame geeraare oo ah maamulaha shirkadda mina xaj aan cumra ayaa saameynta go-aanka dowladda sacuudiga waxa uu uga waramay maxamuud mascade waryaheena gobolka minnesota waa sax wixii maanta ka horreeyey waxaan haysanay akhbaar ah in xajkii uu jiri doono la xajin doono si maaragtay siyaalo kala duwan baan u helayna informationka laakiin maantay dowladda sacuudiga waxay ku dhawaaqday in xajkii aan laga soo xajinayn dibadda laga xajinayo gudaha sacuudiga gudihiisa bas dad aada u yar ooy cayimeenna ay xajin doonaan saasaa marka keentay inaan anagana shaqadeennii maanta aan joojinno shaqadii aan haynay completely aan wada joojino oo dadkii aan u khidmaynaynay kulligood aan wada joojino akhbaartaas sacuudiga ka timid oo wasaaratlxaj ay soo dirtay dabcan waxaa ka dhiman bil iyo maalmo kooban ayaa ka dhiman wakhtigii xajka la aadi lahaa waxaana la socdaa inaad hore usii qorshaysaan ujeedweyn aad u fara badan ay baasabooro iyo lacagihii idii keensadaan dadkii iyaga ahaa ee ka dhur sugayay inay xajka aadaan maxaa qorshaa waa sax horta waa run shirkadeenu waa shirkad weyn mini xajan cumra muddo badan baan xaj ka soo shaqaynaynay dad fara badan baan hadda rajisti garaynay sanadkan badankoodina baasaboorradooda iyo dukumeentigooda waa u celinay annagoo awalba u sheegaynay nasuga intii aan akhbaar ka helayno akhbaartiina maanta waxay noqotay adduunkao dhan inaan laga xajin ilaa sacuudi carabiga gudihiisa mooyaane saas darteed dadkii baasaboorradooda iyo dukumeentigooda iyo waxoodii kulli waa u wada celinay waxaan ka dhursugaynaa insha allah sanadka soo socda inaan qaadno macaamiil fara badan haddii ilaha idno laakiin dadka ku dhaqan gudaha sacuudi arabiya way xajinayaan dadka ku dhaqan sacuudiga way xajinayaan ayagoo weliba aad u yaraynaya oo dad yar keliya ay ka xajinayaan waayo ma ay rabaan ma ay rabaan dadku inay isdhex galaan waxaa xajin jirtay laba milyan oo fooq laba milyan iyo xoogaa in ka badan baa awal xajin jirtay hadda laakiin waxaa xajinaya oo keliya dad aad u yar kumanaan ka yar baa xajin doona sanadkan haddii ilahaydno waa garta waxaa jirta in sidoo kale cumrada hore loo baajiyey waxaan ognahay xajku inuu sanadla yahay laakiin cumradu ay joogto iska tahay goormo ayaa ugu horeysa ayay leeyihiin sacuudigu dadka cumradu waa imaan karaan
waa su-aal fiican mascade waa su-aal aad wanaagsan cimrada saa ka warqabno ramadaankii cimradii ahayd horta waa baaqatay oo horaan u baajinay dad badan baa noo rajista garaysnaa oona raaci lahaa oon kaxayn lahayn ma ayan bixin laakiin waxaan wararka aan hadda maqlayo labadooduba hadda waa maarata gudaha unbaa laga cimraysan karaa lagana xajiyi karaa hadeer laakiin cimrada dibadda waxaa la qiyaasaya in la furi doono falaytka ugu horey agosto first buu baxaya laakiin sometime october or september this year haddii ilaaha yidhahdo ayay dib u furmi doontaa cimradu dabcan wax walbana waxay ku xirnaan doonaan hadba sida cudurka covid nteen ahaado waa sax cudurkan covid nteen sacuudigu aad bay ula dagaalameen adduunkao dhanna aad buu u saameeyey diyaaraduhuna waxay ka mid yihiin dad waxyaabaha qaada covid nteen wadan to wadan haddeer sacuudiga diyaaradaha internationalka oo dhan waa xiran yihiin lamana geli karo lagamana bixi karo sacuudiga marka saasaa kalifaysa markay furaan diyaaradaha internationalka ay tagaan diyaaradaha internationalka sacuudiga tagaan deetana markaa kadib waxaa dhacaysa in cimradii waktigeedii iyo qaabkii loo cimraysan lahaa iyo six fit in la kala dheeraado iyo ma garanaysa waxyaaba badan inay markaas ay iclaamiyaan haddii ilahayadno waa gartay waxaa dad fara badan laga yaabaa inay isweydiinayaan xajku hore ma u baaqday inta aad og tahay taariikhda xajka weli ma dhacday inta la xasuusan yahay in dhibaato timaada loo xajin waayo darteed waa su-aal aad wanaagsan xajka wuxuu baaqday horta intii hadda boqolkii sano ugu dambeeye weli ma baaqan laakiin xajka horeybu u baaqday waxaa la xajinayay kun iyo afar boqol iyo afartan san afartan sana la xajinayay sanad walba afartan jeer buu baaqday oo kala duduwan mar dagaala mar xanuun saasoo kale yimid wuu baaqda laakiin taariikhdan cusub ee boqolkan sane hadda u dambeysay waa markii u horeysay dowladda sacuudigu ay ku dhawaaqdo in adduunka aan laga soo xajin ilaa sacuudiga gudihiisa mooyaane waa markii ugu horeysay awal sana wey cabdulaahi xaaji warsame geyraare oo ah maamulaha shirkadda mina xaj an cumra oo saamaynta go-aanka dowladda sacuudiga uga waramayey wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade ayuu ahaa laanta afka soomaaliga v o a ayaanaad weli naga dhegaysanaysaan
bandowga uu keenay xanuunka koronafirus iyo xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka kenya ayaa dhaliyey korukac ku yimid rabshadaha ka dhankaa haweenka sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimaadku kooxda l v z t kenya ee ka shaqaysa kahortagga xanuunka h i v iyo arrimaha caafimaadka taranka ayaa sheegaya in dhaqaale xumada dhalatay darteed ay culays saartay qoysas badan kuwaasoo keenay sarakac ku yimid xadgudub loo geysanaya haweenka wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi cashe ibraahim caashacuud ayaa inoo soo jeedinaysaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweenay laba iyo soddon jir ah oo lagu magacaabo lucy awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha ka soo cararaya ragga xadgudubka geysta wakati wa korona imenipeleka vibaya Life has been tough for me. I don't have peace in my house.
noloshu way igu adkayd nabad kuma haysto gurigayga mararka qaar carruurtayda cunto uma haysto laakiin inta badan ninkaygu wuu i garaacaa bartamaha habeenkii nabad kuma seexdo hooyadan afarta carruurta ah leh ayaa ka mid ah siddeed boqol oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus bartamihii bishii maaj jane thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka l v c t oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa waxa ay sheegtay in bishii februari ay kooxdu heshay boqol labaatan iyo saddex kiis lixdii toddobaad ee ugu horreeyey bandowgana waxay heleen ku dhowaad siddeed boqol Within our systems of change agents, we have had a lot of uh, people reporting violence on a daily basis in this compound. And what we do is just sit with the two, if they're willing to sit, and sort of have a conversation, a negotiation process.
iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabaya rabshadaha xaruntan waxaan samaynaynana waa inaan la fadhiisanno labada qof haddii ay rabaan inay fadhiistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal hannaan gorgortan ah sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof ma haysto meel uu ku cararo afhayeenka booliska dalka kenya charles owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka covid -19 inay arkayaan warbixinno dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga Many a times, uh, the weaker sex is the female, and uh, many a times they become victims. And therefore, we experience a number of uh, cases, a rise in the number of cases where women have been uh, maybe uh, assaulted, abused.
marar badan ka daciifkahi waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibano noqda sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin ayaa shaqaalaha caafimaadka kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kaysaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii maaj markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo covid mas-uuliyiinta dalka kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha awoor waxaa daashaday garaacista waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo aad iyo aad bay umahadsantahay caashe ibraahim caashe cuudan oo la soo jeedinaysay warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf uu ka soo diray magaalada nairobi
kadib dagaal kooban oo ka dhacay xadka labada dal ee indiya iyo shiinaha kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo labaatan qof ayaa dadka reer indiya waxa ay ku baaqayaan in dalka shiinaha xiriirka dhaqaale loo jaro xiriirka dhaqaale ee labada dal ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo boqol milyan oo dollar haddaba haddii xiisadda labada dal ay sii kororto sidee ayuu noqonayaa mustaqbalka dhaqaalahaasi xooga badan ee labada dal u dhexeeya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere inkastoo iska horimaadkii toddobaadkii hore kadib ayna wax kale dhicin haddana labada dhinac waxay weli wadaan is-eedayn uu midba ka kale ku sheegayo inuu gardarradiisa ku lahaa haddaba intaynaan ka hadlin sida iswadaarsiga ganacsi ee labada dhinac uu noqonaya haddii xaaladdu sii adkaato bal aynu hortaagna tirada dadka ee labada dal iyo awoodda wax soo saar ee dadkooda waa kan brofesor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka kanada wada sandheerow horta labada wadan dee dad jir ahaan way isku dhowdhow yihiin oo wadankaas indiya hadda wuxuu gaadhay hal dhibic saddex bilyan waxa ladhahda ama ma garanaysaa hal bilyan iyo saddex boqol oo milyan ayuu gaadhay shiinuhuna wax yar buu ka horeeyaa oo waa hal milyan iyo afar boqol hal hal bilyan iyo afar boqol oo milyan weliba waxaa laga yaabaa maadaama hadda shiinuhu aanu aada u dhalin waxaa laga yaabaa inuu dhowaan dhaafo india ay dhaafto marka waa labadii wadan adduunka ugu ma garanaysaa tirada badnaa weeyi xagga dhulka isma leeka oo ma garanaysaa wadanka shiinaha afar laab ka badan ka indiya dhinacana muqdee waana dimuqraadiyad laakiin kuwaasiyo marka waxyagaha ina sii dhala mara dhinaca dhaqaalaha markay noqoto sidaas ay u kala badan yihiin dhinaca kale ayay u kala badan yihiin oo shanlaab ayay ku dhowdhowdahay inta uu ka badan yahay shiinuhu waddanka la yidhaahda hindiya oo waddanka hindiya waxaa lagu qiyaasaa inay tahay wax soo saarkii sanadkii saddex trilyan ama waxay dhahdaan saddex kun oo bilyan ka kalna waa afar iyo toban kun oo bilyan micnaa afar iyo toban trilyan marka dhaqaalaha shiinuhu waaba ka labaadeed adduunka ugu xoog weynu maraykanka uuma dhaafsan marka labada waddan sidaas ayay runtii u kala xoog badan yihiin labadan waddan oo ka wada tirsan ururka asia pacific trade agreement ayaa isweydaarsaday dhaqaale aada weyn haddaba intee ayuu dhaqaalahaasi la egyahay horta xidhiir wanaagsan ayaa labadan waddan weligiiba dhex mari jiray oo dee laga soo bilaabo berigii magaranaysa silkiga adhan jira xiriirta laga baacmushirayn jiray ayuu bilaabay baacmushirigoodu aad bay isku dhex galaan weliba markii xataa shiinahani uu noqonayay waddanka shiinaha weyn loo ictiraafayey ee taiwane marka hore kursa kufula looga kacayay wadamadii ugu horreysay ee ictiraafay ayuu ka mid ahayd hindiya oo kun iyo sagaal boqol iyo kontonka bay infact sanadkan bay u dabalbaadegayaan toddobaatan iyo jirkii xiriirkooga dhaqaalahooguna markaa sidaas oo kale ayuu isaguna isku dhex golo hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqol bilyan wax ku dhow dhow wax yaradoo ka yar sagaashan ilaa boqol baa lagu qiyaasaa inay ay xidhiirka dhaqaala yahay inkastoo inteeda badan uu yahay waxay kasoo dejisaa shiinaha oo boqolkiiba ilaa boqolkaas aan sheegay toddobaatan ka mid a toddobaatan bilyanoo ka mid a waa waxay shiinuhu u dhoofiyo waddanka la yidhaahdo india marka laba wadda xataa taa weliba kuma darayno hong kong iyo india inta udhaxayso lagu qiyaaso wax ku dhadhow afartan bilyan marka xidhiir xoog leh ayaa runtii u dhexeeya oo aan la yaraysan karin labada waddan inkastoon si cad loo ogeyn sababta gacanka hadalka keentay haddana waxaa wararku sheegayaan in dalka indiya uu xadka dhismo ka waday sida uu sharxayo cabdinuur maxamed cabdallah oo ka faallooda arrimaha amniga caalamka kuna sugan dalka ingiriiska dalka waxaa ka faallooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga waxay wax ka qoreen waxaa laleeyahay dalka indiya ayaa wadda waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah waddadaas oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u marayn karo labada dalna maadaama yihiin labada dal oo koraya labada dan dal oo ugu dad badan dunida marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro loolan xagga dhaqaalaha marka waxaa la odhan karaa un waa dhankaas wadadaas un baan dhihi karnaa baan u malaynayaa oo ay china dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka indiya ay korinayso oo kobac ku keenayso isku dhacaas labada dhinac kadib waxaa jira dadaallo lagu doonayo in xiisada lagu qaboojiyo iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu mar fariin dhinaca twitter-ka ku qoray inuu diyaaru yahay in labada dhinac u dhexdhexaadiyo haddii haddaba xaaladda labada dhinac ay sii xumaato sidee ayuu noqonayaa xiriirka dhaqaale waa kan mar kale brofesor xuseen warsame oo ka hadlaya badeecadaha ugu badan ee labada dhinac isweydaarsadaan iyo sida uu muuqaalka dhaqaale noqon karo horta inta badan waxyaalo badan oo magaraysaa u badan magaranaysa xagga electronicska waxyaalo badan xataa kotonka magaranaysaa bay kala qaataan inkastoo ay dhinac kana ka qaataan xiriirka hadda shiinaha iyo udhexeeya bakistan uu soo xoogeysanayo dhinacii cudbiga ay halkaa u yaro wareegeen oo waddankaa laftigiisa hadda la tarsamayo labaatan bilyan ayay u dhoofiyaan bakistan waana kuwa magaranaysa xiriir xoogla la samaysta oo dhinaca gadwaar iyo xiriirkaa u samaysta laakiin haddii uu dagaal dhex maro shiinaha iyo hindida ma aha markii u horreysay ee dagaal dhex maro laakiin dagaallo xoogla ma dhex maraan lixdan iyo labadii kun iyo sagaal boqol lix iyo labadii wuu dhex maray kun iyo sagaal boqol lix toddobadii wuu dhex maray kun iyo sagaal boqol sideetan toddobadii wuu dhex maray haddana way yala xalilaan markii dambe waxay ku gaadheen go-aan war kolley iyo kolle xuduudda waan isku leeyanayo maganaysaa bal yaanaan hub isku qaadanin markaa burir bay qaataan dagaalkan markaa maalintii dawlad dhacay oo kale burar iyo biro iyobuu ku dhacay haddii kale dhimashadu way uga badan lahayd intaas oo si khayr caadi uga badan lahayd marka horta dagaal weyn oo ka dhex dhaca kama baqayo laakiin haddii uu dhaco dagaalku ama uu xumaado oo hadda dad badan oo indida ah ayaa waxay leeyihiin dawladdooda ku cadaadinayaan inay ka baxaan baacmusharigan xoogale ay la leeyihiin shiinaha oo ay leeyihiin aan joojinna waxay noo soo dirayeen haddii markaa taasi ay dhacdo dabcan labada wadanba dhaawac uu gaadhi laakiin xagga dhaqaalaha cidda dee aad u sii faa'iidaysa waa shiinaha oo magaranaysa arrintaasi ay ku dhacayso laakiin lagama yaabo in arrintaasi dhacdo oo waxa dhexdhexaadinaya ururka ay ku wada jiraan ee asia pacific trade agreementiga la yidhaahdo ayaa dhexdhexaadinaya oo south koreana ku jirto bangladesh ku jirto laos ku jirto sirilan ku jirto baa dhexdhexaadinaya marka lagama yaabo inuu dhaco laakiin haddii uu dhaco cidda aada usii dhutinaysaa waa shiinaha ayaan qabaa inkasta oo laga yaabo inay u wareegaan dhinaca bakistan oo xoogooda halkaasii saareen laakiin da bakistan babilation badan ma leh oo laba boqol iyo labaatan bilyan milyan halka kuwana ay ka yihiin hal bilyan iyo saddex boqoloo milyan ay ka yihiin shiinaha iyo indiya oo kale ah dhaqaalaha labaad iyo ka shanaad ee dunida ayaa ah labada dal ee ugu dadka badan dunida islamarkaasna haysta hubka nucleerka warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waxaa jira qoysas soomaaliyeed oo horumar ka gaadhay inay noqdaan xoolodhaqato iyo beeraley kuwaasi oo ku nool miyiga aan ka fogayn magaalooyinka waaweyn gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada ah dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarka calafka beeraha iyo khudaarta wariyaha v o e de boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a qoysaskaasi miyiga ku nool warbixintan ayayna noo soo dirtay nolosha qoysaska magaalooyinka horay uga guuray ayaa ka duwan dadka kale ee miyiga ku barbaaray waxaana muuqata inay fahansan yihiin ganacsiga isticmaalka gaadiidka iyo inay u dhuun daloolaan tabaha magaalooyinka looga dhaqmo waana arrinta sababtay in qaarkood ay guulo ka gaaraan nolosha miyiga oo ay noqdaan xoolodhaqato beeraley iyo wadayaasha gaadiidka u adeega miyiga oo magaalooyinka xoolaha u iib keena kadibna raashinka u qaada bulshada reer guuraaga ah maxamed xasan nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay islamarkaasna noqday xoolodhaqato iyo beeraley ayaa v o a uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday goorta arkay magaaladu inay adag tahay miyiga baan ku guursaday hadda adugu sideed ciyaalaa nool waa gartay maxamed hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada carmo maxaad keentay hadda waxaan keena horga yaryar oo loo yaqaan nooca kurbaca ama jaqiiq gaarigayga baan ku wataa mise lagaa iibsaday hadda labao baa layga iibsaday kii saddexaadna hadda ii baayacanya gaarigaasaan ku rartaa reerkaygaan ku guuraa biyahayga beerta iyadana lugta waan ku hayaayoo dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah dhinac beerta batiiq qare iyo yaanyo cagaar noocyadiisa kala duwan basbaas bambanooni kabsaro ayo nooc meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhow yihiin waa ka isugu dhow yihiin meeshii roobka doo gaarigaasaan ku geeyaa beertayda gaarigaasaan ku tagaa waxaa weeye isagaa un noo ah gaadiid noo ah oon meel kasta ku tagaa wax kastana isagaa fududaya oo roobka galabtayda subaxdii laygama dheerayo waa garta magaalada haddaa u baahato aad ama caano keento ama ari keentona gaarigaaga soo kaxaysanaysaa isagaan dee iyadaan soo kaxaystaayo ii gaariya oo aan ku imaadaa caanaha waxa weye ariga xaabada qudaarta wax kasta isagaan qaata intee inoo jirtaa kilomitr meesha ka timi haddeer maya haddeer ma badna shan iyo toban kilomitr bay inoo jirta waa hadda waa naqan meesha tanna waa iska degaa oo ha waa soo naqraacnay anu meeshaasaana degaa beertiyaa uga timaadeen beerihii rag baa jooga oo shaqaalayaal baa jooga timirtiiba hadda dhalaysa oo loo socdaa khayrkeeda insha allahu la rabaa in goordhow lasoo guro oo mirihii noo haysa shaqooyinkuna sideedaad bay noo bilaabmayaan maxamed dhinaca kale haddaan eegno waad hubaysan tahay qori baa sidataa maxaa kuu kalifay ninku mar hadduu iska hantila yahay adduunku haddeer waa iska waalan yahay beer baan leeyahay xagga gaari baan leeyahay reer baan leeyahay haddee dawacada ugu yar waa kusoo weeraraysa waana iskaga celisaa waxbaa ka dhiman marka qoragaaga tooradaada waa waa inaad reerbaadiyanimadii kaa muuqata oo waxa weeye laakiin dhinaca kale waxaa muuqata in noloshii magaaladana maxamed aad ku dhex jirto iyadana iyaduna waa maarmaan weeye waayo degmadan carmo aan hadda joogo anugu ku dhashay hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad qur-aanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aad iskuma sii fogaan aano duruufo jira awgood labaad waxbaa qoraa waxbaa akhriya inigu fiilanaan ku xamaasho iskaarsiintii waan sidanaa wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn haddii wax qaldani kaa iska soo galaana waa haysanaa qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalagga beeraha ee ay tabcadeen kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka samaysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir derisnimo ka dhaxayso faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
xukuumadda dalka yemen iyo golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta dalkaasi ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah si loo joojiyo dhiigga qubanaya ee dalkaasi warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryaha v o a xuseen cismaan saxnuuni hogaanka sare ee isbahaysiga dowladaha carabta ayaa ku dhawaaqay in dowladda yaman iyo golaha kumeel gaarka ee koonfurta dalkaas in ay aqbaleen xabajoojin dhammaystiran iyo kulan ka dhaca dalka sacuudi arabiya ee ku saabsan hirgelinta heshiiska riyaada afhayeenka isbahaysiga taageera dowladda yaman korneel turkiya almaliki ayaa sheegay isbahaysigu inuu soo dhoweynayo jawaabta xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi iyo golaha kumeel gaarka codsigoodii ahaa xabajoojin dhammaystiran iyo in lasoo afjaro qalalaasaha ka taagan dalkaasi almaliki ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in labada dhinac ay ogolaadeen shir degdeg ah oo ka dhaca dalkaasi sacuudi arabiya si loo hirgeliyo qodobada horey loogu heshiiyey magaalada riyaada iyo weliba soo laabashada gudiyada siyaasadda iyo militariga kornel almaliki ayaa carabka ku adkeeyey in isbahaysigiisa markasta uu garab taagan yahay dalka yaman islamarkaasina uu sii wadayo dadaalkiisa ku aadan midaynta dadka reer yaman afhayeenka isbahaysiga ayaa tilmaamay in taliska ciidamada isku dhafka ay geyn doonaan kormeerayaal gobolka abyana si ay ula socdaan xabajoojin guud iyo kala qaadida ciidamada warka ka soo baxay isbahaysiga taageera dowladda yeman ayaa ugu baaqay dhammaan xoogaga siyaasadda ee dalkaasi kuwa bulshada iyo warbaahinta inay taageeraan labada dhinac ee aqbalay fulinta heshiiskii riyaada dhinaca kale xukuumadda dalka yeman ayaa soo dhoweysay baakha isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudi arabiya ee ah in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka sii kicinaya khalalaasaha ka alowsan gobolka abyana dhulka laga xoreeyey xuutiyiinta iyo in dib loogu laabto fulinta heshiiskii riyaada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee waddankaasi ayaa u mahadcelisay dadaalada weyna ee ay sacuudi arabiya ay ku bixinayso joojinta dagaalka iyo kusoo celinta dalka sidii hore si loo hirgeliyo heshiiskii riyaada sidoo kale golaha kumeel gaarka ayaa soo dhoweeyey baakha isbahaysiga ee ah joojinta colaadda ka jirta gobolka ebiana iyo guud ahaan xiisadaha ka alowsan gobolada kale ee koonfurta arrimahan ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyey ay ka jireen dalka yeman gaar ahaan gobolka abyana xiisado dagaal oo u dhexeeyey dowladda yamana iyo golaha kumeel gaarka ah ee ka arrimiyo qaybo ka mid ah koonfurta dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira haatanna ku soo dhowaada heesta garan maayo waxay gubay iyo allah u naxariistee fannaankii cumar dhuula cali
hestaasi garan maayo waxay gubay iyo codka fanaanka cumar dhuulle allah u naxariisto ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi sandheere dhinaca soo saaristana waxauu ahaa bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe nabadgelyo